حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqeenno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur-aanka iyo sunnaha xalqadii hore ee barnaamijka waxaan allah fadligii uga hadalnay waxyaabo muhiim ah islamarkaana laga maarmaan u ah caafimaadka insaanka waxaana ka mid ahaa hawada insha allah xalqadan waxaan diiradda ku saari doonnaa qaybo ka mid ah badqabka caafimaadka insaanka islamarkaana ka hortegaya cudurrada هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق dharku waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ka qayb qaata badqabka caafimaadka insaanka waxaana dharka loo xirtaa ujeeddooyin badan oo ay ka mid tahay inuu asturayo cawrada sidoo kale waa mid looga gaashaanto kuleelka iyo qabowga halka sidoo kale uu yahay shay la isku qurxiyo sida uu allaah casa wajalla uu leeyahay يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
shareecadu waxay bixisay awaamiir waaweyn oo ku saabsan arrimaha dharka shakila'aan ku dhegganaanshaheedana waxay faa'iide u leedahay caafimaadka jidhka iyo maskaxda waxayna ka ilaalisaa dhibaatada waxaa jira dhar laga xaaraantinimeeyey inay xirtaan ragga waxaana ka mid ah xariirta oo loo baneeyey oo keliya inay xirtaan dumarka haddaba maxay tahay xigmadda ku jirta in ragga laga mamnuuco xirashada xariirta waa kan sheekh casaam abuuyaxya oo arrintaasi inooga warramaya waxyaalaha qofku jirhkiisa uu ku daaweynaya wax ka mid ah oo mujarabka ah dharka ama maryaha u qaadanaya maryaha u qaadanayo nadaafadda ay nadiifta yihiin waa nasiib iyo qayb ka mid a caafimaadka weeyaan haddii qofku maryihiisu ay nadiif yihiin jirhkiisuna uu nadiif yahay meesha uu degan yahayna ay nadiif tahay qof oo dareemayaa caafimaad buu dareemaya walaajli daalik ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo dardaarmay inaynu maryaha ka qaadanno kuwa cadcad ka qaadanno oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ilbasuu min thiyaabikum albayaad fa innahaa min khayri thiyaabikum wa kafinuu fiiha mowtaakum oo rasuulku uu leeyahy dharka waxaa ka xidhataan kiisa cadcad ka xidha sababtoo ah dharka cadcad baa ugu khayr badan wax la xidho kuweyna geeriyoodayna ku kanfa mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ilbasuu albayaada fa inahaa athar wa atyab wa kafinuu fiiha mowtaakum waa dharka cadqaata iyadaa daahirnimo badan iyana udgoon badan macnaha waxay marka culimadu is weydiiyaan dharkan cadcad wejiga iyo sababka ay ku fadli badan yihin waxay ku fadli badan yihin ay leeyihin culimadu dharka cadcad wasakda way qaadan ogyihin hadday wasakda qaadan og yihiinna qofku markuu wasakha isku arka maxaa lagu yaqaana caadatan inuu iska siibaa lagu yaqaana ama uu iska dhaqo ayaa lagu yaqaanaa marka dharka cadcad waxay noqonayaan dharka loogu dhiqitaanka badan yahay ayay noqonayaan ee mar walba la dhaqaayo ayay noqonayaan saasay ku noqonayaan markaa aatahar wa aatiyab bay ku noqonayaan sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay waxyaalaha kale ee mujarabka ah ee la tilmaamayna waxaa ka mid ah waxay leeyihin culimmadu qofku markuu dhar xidho nadiifa meel nadiifana uu joogo jirkiisana nadiif uu yahay haaliban uu faraxsan yihi hadduu farxa qofkuna waxaa lagu yaqaanaa waxa xoogaysanaysa manaacada jismiga ayaa xoogaysanaysa haddii awooddii jirku ay xoogaysatana maxaa soo baxaya in cudurku ka baxo ay soo baxaysa de waxaa mujaraba mararka qaarkood qof cudurku hayo oo sakaraada ayaa waxaa lagu daaweeyaa psycholoji ahaan in laga farxiyo sooma sababto wuxuu la xanuunsanayo marar badan ma aha cudur jirkiisa ku jire murugo iyo tiinaayo qalbigiisa ku jirta ayuu la xanuunsanaya oo laga farxinaya qisa ama udxuuka ayaa la wariya maxay tahay waxaa la yidhi nin muslim ah ayaa wuxuu soo rartay doon buu soo rartay marka buu soo rartay hantidiisii oo dhan buu saaray kadibna hal mar baa baddi la degtay ninkii marka wuu isku dhex daatay wuu wareeray ilaa uu sakaraad gaadhay dhakhtar la dhigay wax daaweeyana waa la waayey waana sakaraad cudur ka muuqdana ma jiro dhakhtar kasta oo muslim ahaana wuu daawin kari waay markii dambe gaal nasraaniya oo dabiiba oo dhakhtar oo xaadiqa weliba ee loo geeyey ninkan daawey baa lagu yidhi markuu fiiriyey wuxuu arkay ninka cudur aan haynine wuxuu baadhay markaa meeshii laga raacay buu baadhay wuxuu markaa soo ogaaday ninkan hantidiisa inay badda ku duntay saas markaa murugadii ka raacday oo la xanuunsanayo uu yimaa layidhi wuxuu ku yidhi baa layidhi intuu soo iibiyey tusbax weyn oo boqol xaba intuu soo iibiyey ayaa wuxuu ku yidhi baa layidhi markaa tusbaxan baan kuu dhiibaya daawaanan kugu qoraya laakiin waxaad igu dhaaranaysaana isticmaalaysid waar waan xanuunsanayaa rafaad baa haya dhaarba uma baahniba in lay dhaariyo daawada aan ku caafimaadayo inaan isticmaalo in lay dhaariyo uma baahni maya wudhi aniga waad ii dhaaranaysaa markaad ii dhaaratid baan daawada aan kuu qoraya kuu sheegaya markaas wuu dhaartay base tusbaxii wuu dhiibay wuxuu ku yidhi cudur baa ku haya hadda hanti baa kaa burburtay halkaasaa lagaa raacay markaa tusbaxanaad qabanaysaa tusbax markaad qabatid waad wardinaysaa maxaad ku wardinaysaa waxaad leedahay haadaani rijlaan haadaani rijlaan haadaani rijlaan baad leedahay ilaa adduunya kusoo gashay labada luqadood bay igu soo gashay labada luqadood bay igu soo gashay waan shaqaystay waan shaqaystay waan shaqaystay boqol dhowr boqolo jeeraad ku celinsa masaas ahaa ninkii wuu yaabay marka wuxuu marka masaas ugu dhaar waad dhaaratuurniyo inaad daawada isticmaalaysid waad ku dhaaratay bas waa dhaartuura tusbuu qabsaday wuu bilaabay marka haadaani rijlaan haadaani rijlaan haadaani rijlaan ayuu bilaabay marka markuu toban xabo marayo ayuu kusku qoslay war waxa wata maxaa laga faa'iidaya haddana maxaa laga faa'iidaya haddana wuxuu yihi waad dhaaratee dhaartii aad dhaaratee ka bixina wad haddana uu waday toban kale markuu marayo haddana wuu isku qoslay haadaani rijlaan lagu qoslay isaga isku qoslay macna haddana wuxuu waad dhaaratee dhaarta wad soddon xabo markuu marayo cudurkii hayeba wuu ka kacay maxaa yeelay qalbigiisa muruga ku jirtay farxad baa la geliya bacdaynta caafa iska caafimaaday saas darteed waxay leeyihin culimmadu qofku marka dharkan cadcad la leeyahay gasho inta badan dharka cadcad waa la nadiifinayaa waa la dhaqayaa hadhow waxaa dhacaysa marka in jirkiisana uu nadiif noqdo ilan qofku haalib waxaa la yaqaanaa dharka hadduu iska bedelayaba inuu iska qubaysa haddana jirkiisana caafimaad buu helayaa dharkiisana waa nadiif hadduu ku darsada meeshuu seexanayo inay nadiif tahay qalbigiisu iska faraxsan yahay gurigaagoo nadiifa oo maaragtay la kelkeliyey haddaad tagtid caa waxaa u seexanaysa maxay si farxad badan baad u seexanaysa laakiin islaantiioo gurigii waxbaba ka taabanin oo iswada dhex yaalla oo waxa wasaq taalla ilmihii waxay daadiyeen waxa meel kasta yaalla aad la yaabsid haddaad tagtid haddaan xanaaqin oo dagaalamin xoogaa nooc murugaa waad ku seexanaysa qof hadduu nooc murugaa ku seexdana caafimaad darro ku seexanaya laakiin hadduu meeshuu nadiifa oo kilkila uu tago isagoo faraxsan buu seexanaya isagoo faraxsan hadduu seexdana caafimaad buu ku seexanaya sida uu inoo sheegay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam afar waxay ka mid yihiin sacaadada qofka muslimka ah waxaana ka mid ah gaadiidka midkiisa wanaagsan gaadiidka oo ah aalad uusan bini'aadamka ka maarmin una adeegsado meelaha fogfog uusan luku gaari karin ayaa wuxuu qayb ka yahay ilaalinta badqabka caafimaadka insaanka sida xifdinta jidhka iyo caqliga intaba sheekh cumar xayaakallah ayaa inoo sharaxaya faa'iidada gaadiidka uu u leeyahay caafimaadka insaanka iyo farqiga u dhexeeya gaadiidka la adeegsan jiray casriyadii hore iyo kan casrigan la isticmaalo gaadiidka maanta la fuulay wixii ka horreeyey casrigan hadda aynu ku jirno kuwa adugu caansan geel iyo fardaha iyo waxayaan jireen baqasha iyo dameeraha haba ahaadaanba kuwa fukuritaankoodu iska fudahay hase haatee jidhis baa ku jira gaar ahaan fardaha oo kaleeto oo guudkooda lagu badiyo si dagaal loogu galo oo cadowga loogula dagaalamo fardoolida loogula dagaalamo waxaa ku sugnaa waxyaaba aan qof kasta oo caqlila aan ka qarsoonayn ama gaadiidka maanta ama almaraakibu alxadiida gaadiidka maanta min daa'iraatin wa sayaaraatin wa naxwiha gaadiidka maanta yaalla amba dayurada ha ahaadaan amba gaadiid gawaarida waaweyn ha ahaadaan amba tagaasida ha ahaadaan amba mootooyinka ha ahaadaan kuwa way ka gadisan yihiino kuwan ayagaaba xanuun laga qado horta mootoleyda digniin baan leenahay war mootoleyey digniin hooy ogsoonow babaasiir baa ku haysa haddii kalena albaabkay kugu garaacaysa adaa lagaa rabaa saad isaga ilaaled ogsoonow khatar baad ku taagantahay baasha babaasiir bal war baasha iska dhaaf ordayse kolba jugtu meel kugu siinayse god kugula dhacayse kursiga caadiga ah dadka xafiisyada ku fadhiisanaya say babaasiir uga badbaadaan waa naadir taana iyadan hoosta ka xariiqa iyadana ha badsanin kursiga haddii kale waxyaaba buushi waxyaaba iska xijisi marka qaarkoodna socodka laazim hana ku nagaanin kursiga laftiisaba qodobka labaad wuxuu ku yidhi xaalku marku hadduu sidaa yahay gaadiidkiibuu ka hadlahayay famaadaama alxaalu maa dukira sidaa lasoo sheegay hadduu yahay famaa baqiya an yakuuna rukuubuha fii xaali daruura gaadiidkan dayuradahan iyo waxyaabahan kale maadaama ay noocan yihiin ay ka gedisan yihiin kuwii horeeto waxaa laga maarmaana fuulitaanka aada fuulaysaa inay noqoto fii xaalati daruura markay baahi weyne keento walxaajati baahi ay jirto allatii laabudda minha haddaad arkaysaa qof magaalo degan kolkaasuu wuxuu samaysanayaa gaari uu magaalada xafiiskii ku tago wuxuu samaysanayaa mooto uu xafiiskii ku tago caafimaadkaagay ka go-an tahay arrintan xafiiskii horta waa meel qafilan oo daboolan oon lahayn maxay cadceedna ma haysatid dabaylla ma haysatid saal amri inta yareedaad oxyjiinka qaadan lahayda jirkaagu ka neebsada biniaadamka awooddiisu maqaarka korey ku jirtaa intii jirkaaga maqaarkiisa uu qaadan lahaa cadceed qaadan lahaa ee dabayl qaadan lahaa ee oxygen uu qaadan lahaa nadiifa qaadan lahaa intiinasu adiga gaari saare ma amba mooto saare ma dadka noocaasoo kale u fikiraya ka daayaan haddii meeshu meel daruuri ayna ahayn gaadhigan raacitaankiisa ka dhaafeer luge cagtaada maalniyo cagtay caafimaadka ku jirtaay wuxuu yihi qodobka labaad hadduu hadday xaaladdu noocaa tahay oo gaadiidkan gaadiidka hore uu ka bedelan yahay waxaan ku talinaa buu sheekhu ku leeyay walistinaacu canha in laga maarmo iyo wa rukuubi lqadamayn labadaa lugood inaad fuusho ood gaadid ka dhigto wahuwa almashi waa socodka buu wuxuu yidhi faa'iidada ku jirta buu ku yidhi caafimaadka lugaha oo lagu socdo caafimaadka ku jirta iyo masaa'ibta uu kaa dafcinhayo waxaa ku sugan maal la yuxsa waxaan la tiro kobin jimicsigu wuxuu door muhiim ah uu ku leeyahay badqabka caafimaadka jirka iyo caqliga jimicsiga ayaana ahaa casriyadii hore mid ka mid ah caadaadka dadka iyo nolol maalmeedkooda ibnuqayim allaha u naxariistee waxa uu leeyahay وقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة وتربو وينتدي بها البدن فأما التي يلزمها سيلان العرق فمفرطة ولي وقت وفي عن أي قفك الرياضين السماية أي في عن تاي ومركي عنتدي وعني أي هوبط أنا راشكي مركو شيدمو أي دبردي أي علاسكو كادو حلقة سوي في عن رياضة ده faa'iidadana waxaa lagu gartaa qofka jirhkiisa ayaa quruxaysta guduud buu noqonaya isbeddel baa ku imanaya waxaa kaloo lagu gartaa jirhka qofka ayaa urura oo awooddii iyo muruqyihii ayaa isku imanaya oo ururaya haddii markaa qofku jirhkiisa qurux uu ka waayo dhinaca kalena jidhkiisoo xoogaystay oo urmurqiyaashay uu ka waayay macnaheed waxa weeyaan taas faa'iido ma leh waxaa lagu garta matalan waxaa ka mid a taan faa'iido lahayn qofku inuu dhidido uun jidhkiisana isbedeli maayo xoogna yeelan maayo dhiidkina wuu socdaan wax faa'iido ay leedahay haba yaraatee ma jirto qofkuna marba xubintii markaa jimicsiga uu geliyo ayaa xoogaysata ole sheekhu wa ayu cudwin kathurat riyaadatuhu qawiya xubin kaste oo shaqadeeda ay badato maxaa ku imanaya xoog baa ku imanaya gaar ahaan weliba markii loo fiiriyo riyaadada shayga ku sameynaya markii loo fiiriyo bal wuxuu leeyahay xubin kaste oo jirka shaqaysa ayaa mar kastaba haddana awood la timaada mithaal ayuu keenaya wuxuu leeyahay fa ina man istaktara min alxifdi qawiyat xaafidatuh waman istaktara min alfikri qawiyat quwatuhu almufakira walikuli cudwin riyaada takhusu wuxuu leeyahay qofkii badsada inuu wax xifdiyo marka dee maxaa xoogaysta xifdigiisa ayaa xoogaysta ilaa maskaxdii baa ku jirta riyaado iyo layli ku jirta qofkii fikira ee mar walba fikiraaye ee handisa inuu keeno isku dayaaya inuu wax ibdaaco isku dayaaya in wax alabuur la yimaado isku dayaaya ee afar iyo labaatanka sax fikirka noocaasi uu ku wareegayo laa maxaala waxaa xoogaysanay maxay quwatuhu almufakira ayaa xoogaysanaysa maskaxda qeybta fikirta ayaa xoogaysanaysa shalay qofku isagoon laga helahayni afkaar fara badan laga helay ayaa maanta muxuu keenayaa afkaar fooqa alcaqliya ayuu keenayaa marka wuxuu leeyahy walikulli cudwin riyaada takhus adiga jirkaaga markaad leylis eead rabtid inaad u samaysay jimicsi waa in xubin kasta loo fiiriyo riyaadada munaasabka wa loo fiiriyo kani waa jadwal maalinla ah oo ay habboon tahay in qofka muslimka ah uu dhaqangeliyo kaas oo aan kala soo dhexbaxayno aadaabta sharciga islaamka waana mid noo ilaalinaya badqabkeenna caafimaad waa kan sheekh casaam abuuyaxya oo inoo soo jeedinaya shareecadeena islaamkuna qofka muslimka ah waxay u diyaarisay ama u habaysay nooc jimicsiya oo qofku maalintii oo dhan uu ka faa'iidaysan karo nooca jimicsiga wuxuu ka bilaabmayaa salaada subax ayuu ka bilaabmaya waxaana ku dhammaanayaa salaada cishaayi ayuu ku dhammaanaya waxaa ka mid ah nooca jimicsiga ah qofka markuu aadayo masaajidka ama uu salaada aadayo inuu u lugeeyo ayaa ka mid ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaada subax oo hawshan ka bilaabmayso qofka u lugeynaya ee weliba wakhtiga mugdigaa soo guureynaya nuur buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu bishaariyey bashir ilmashaa'iina fi dulami ila almasaajidi binuuri taami yowma alqiyaama ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy marka maxay ka mid tahay waa namad ama qaab qofkan muslimka ah uu ku samayn karo jirkiisa jimicsi uu ku samayn karo markuu ka laho oo xilli hore uu ka laho lagana yaabo masaajidka uu salaada subax kusoo tukanaya inuu yahay masaajid ka dheer toban daqiiqo usii soconayo shan iyo toban daqiiqo usii soconayo waa qeyb ka mid a jimicsiga weeyaan markuu salaada subax soo tukado oo adkaarta soo akhristo oo wardigiisa uu soo dhammaysto waxaa la rabaa haddana qofka muslimka inuu dhaqdhaqaaq sameeyo ayaa la rabaa oon jiifka loo laabanine laakiin alxaraka laha baraka qofka inuu hore u socdo ayaa la rabaa si jirhkiisuna uu noqdo jir qaata jimicsi qaata uu noqdo wakhtiga hadduu qofku shaqo tagana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu u shaqo tagay uu barakeeyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey dadka muslimiinta ah ee arsaaqdooda raadsanaya ee kalahaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u duceeyey allahuma baarik liummati fii bukuuriha ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u leeyay ilaah u barakee ummadayda kilahadeeda u barakee wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam samayn jiray markuu ciidan diraayo oo qalihin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam gelinka hore ayuu diri jiray sakhri oo ka mid a saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo saxaabi taajira ahaa wuxuu ahaa mid mar walba ganacsigiisa fura salaada subax ayuu furi jiray hadduu diraayo dhalinyartiisa ama shaqaalihiisa uu diraayo oo adeeg ay doonayaanna salaada hore iyo gelinka hore ayuu diri jiray waxay leeyihin culimadu wuxuu ka faa'iideystay saxaabigaasi ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana dhacday oo ay keentay in maalkiisa uu tiro bato ilaa uu meeluu kala dhigo uu waayo ay markii dambe ay keentay maxaa la rabaa marka qofku si uu caafimaad u helo inuu ka laho inuu dukaankiisa furto hadduu dukaanka shaqaysanayo gelin hore hadduu shaqo kale qabsanayo inuu gelin hore qabsado hadduu qabsanayo shaqo islaam oo caama inuu gelinka hore qabto subax hore u kalo ayaa la rabaa barakada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu ku duceeyey ayaa la rabaa in laga faa'iidaysto shaqadaas waxay soconaysaa ilaa sadalaad salaada duhur ayay soconaysaa waxaa soo gelaya marka xawaa'ijtiisii kale iyo baahiyiisii kale ayuu gudanaya hadduu hawl raadsanayo inuu socdo ayaa u fiican hadduu meel uu qof soo booqanayo inuu socdo ayaa u fiican hadduu salaad subax u rabo salaad sunna inuu kusoo tukado masaajid masaajidka inuu lugayo ayaa u fiican ilaa salaada duhur ayaa hawshaas soconaysaa kadibna salaad duhur ka dambeeya caafimaad ahaan waxaa ku jirta inuu qofku yar qaylushado ama salaad duhur ka hore qaylushado ama salaad duhur kadib ha qaylushado labadaba way noqon karta waa la qaylushan karaa saxaabaduna radiyallahu calayhim waa ay sameyn jireen qofka muslimka marka shaqadaas sida u wado waxay gaadhaysaa marka dambe in salaadii cishaa'i uu kusoo tukado kol masaajidka uu aado kasoo noqdo uu aado hawl kala qabsado ay gaadhaysaa haddii jaanis uu helo in uu riyaado kale uu sameeyo uu jaanis helana waxaa laga rabaa inuu ka faa'iidaysto ayaa laga rabaa waana min asunna weeye sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaan hordhignay su-aal ku saabsan ahamiyadda ay jimicsiga ay siiyaan bulshooyinka ku nool caalamka iyo qaabka ay soomaalidu u danayso jimicsiga soomaalidu dadka riyaadada kuma dheereeyaan aada bay uga gaabiyaan weli waxaan tamaariin la yidhahdo jinistikada ama jimicsiga shirka la dhaqaajiyo ee la isrogroge ee maarata subaxii la jimicsado ee dhididka la iska keeno aad buu inoogu yaryahay waxaan waxaa islahaa sababahan sababta waxaan u malay inay tahay dee dadkeena inta badan markii hore baadiyan ku noolayn xoola raac iyo beera iyo iyo kalluumaysato saddexdaas horta iyagu riyaado uma baahna intaasaynu inta badan shaqooyinka soomaalidu ahayd laakiin markii magaalo la yimi oo dee hadda waxoogaa la noqday madaniyiin la noqday waxaa dhacday sidii shucuubta kalea noqonay oo dee in xafiiskii la fadhiisto oo maxallaha tijaariya la fadhiisto oo fadhigii baynu ku biirnay marka weli kumayna baraarugin inay tani caafimaadka u daran tahay magaalooyinka iyaga waxaa laga yaaba qofka shaqadiisa iyo inay isu jiraan iyo meeshu seexda inay isu jiraanba maxaa la yihahdaa intaasoo kilomitr taasoo isagoo wuxuuba fadilayaa inuu lugeeyo oo baabuurta xataa hadduu raaco jaam waxa la yihahdo ciidhi waxa la baabuurka inuu maanta la shaaga rogi waayo marka dadka in socodkii bay jecel yihiin marka waxaa la yidhahdaa shucuubtu way ku kala dheerayaan xaggaa ma ogtahay aktharu shucuubi ihtimaaman bimumaarasati liriyaada kuwa ugu maaragtay ugu badan shucuubta ugu badan ee dan danaysa aada u danaysa maaragtay dhaqdhaqaaqa jirka iyo jimicsiga waxaa weeye si guud ahaan waa nimanka chiniiska la yihahdo iyo nimanka loo yaqaano jabaniiska waxaa kusoo xiga ta labaad waxay nimanka la yihahdo ruushka iyaguna aad bay waxaa loo yaqaan olimbiyaadku adiga arkay say isu rogrogayaan iyo dadku dhalinyaradaas qofka xamad inuu qofka xamad inuu rabad ka samaysan yahay isu rogrogaya lafaan uusan lahayn ba mooysa nimanka ruushkana waa ku soo xigaan baa la yihahdaa waxay kaloo soo raacayaan nimanka la yihahdo alkuuriyiin aljanuubiyiin ama kuuriyada koonfureed hindigaa shana bay yidhaahdaan maqaalada waaga kule aan arkay markaas saasay u kala dadkoo dhan horta way siiyaan inaga aad bay inooga fiican yihiin aad bay inooga fiican yihiin xaggaa way ku dadaalaan waayo caafimaadkaa ku jira indhayartu aad bay ugu waxaad maanaysaa maba kooda dhalinyarada kaway maba kala garanaysidba aad nimankooda waan inay inay iska inay iska cumriyaanna way rabaan oo ayn gaboobin moogta gabowgaa lagu ilaaliya bahasha moogta marka talada waxaa weyn soo jeedin waxaa wey dadku bal xoogaa dhaqdhaaqa in la badiyo oo maaragtay aan cuntadii iyo lala fadhiisan oo aan fadhiid fadhiid la iska noqon الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii siddeedaad ee barnaamijkan ugu magac darnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saarnay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta iyo diinta islaamka siisay caafimaadka bini'aadamka inshaa allah waxaan xalqada kale diiradda ku saari doonnaa arrimo badan oo ku saabsan nadaafadda islamarkaana ay diinteennu nafartay inaan dhaqangelinno sidaasi nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا